amicably, whether they get back together or go their separate ways.
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin talaada ah bisha februari ee sanadka kana waa waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo idaacadda ah duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah gabdho qardho ka hirgeliyey xarun ka shaqaysa waxbarashada gabdhaha iyo taakulaynta dadka curyaamiinta ah waxaad ka shaqaysa waxaa ka mid ah waxbarashada waxbarashadoo kale inaad maaragtay dantay dadka dayarta ah oo aan iska bixin ka waxbarashado kale inaad u kaleetaan inaad ka qayb qaadata horumarka magaalada
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan dhallinyaro ku sugan sool oo ka cabanaya daryeel la-aan dhinaca garoomada kubadda cagta lagu cayaaro heesihii iyo cayaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka taangiyada ruushka ayaa habeennimadii talaadada waxa ay galeen bariga dalka ukrain iyagoo u muuqda inay ku guda jiraan howlo nabad ilaalin iyo in ay ilaalinayaan labada jamhuuriyadood ee goostay oo xukuumadda moscow ay qaabaysay siddeed sano ka hor oo ay hadda si rasmi ah ugu aqoonsanayso inay yihiin dowlado madax bannaan laakiin ka hor laakiin kadib khudbad lix iyo konton daqiiqo ah ayuu hogaamiyaha ruushka waxa uu dafiray jiritaanka dal lagu magacaabay ukrain iyadoo in yar oo ku nool magaalada kiyef ay shaki ka qabaan in ciidamada gaashaaman ay ha dhowaato amaba ha dheeraatee ay u dabamari doonaan gobolada layidhaahdo debnask waa gobolka donbas ee dalka ukrain austraaliya ayaa waxay noqotay dalkii ugu dambeeyey ee wareejiya howlgalkiisa waxaana ay ku biirtay maraykanka ingiriiska iyo kuwo kale si ay safiiradooda iyo safaaradahoodaba ay shaqadooda ugu wareejiyaan meel amni ah waxaanay u gudbiyeen dalka poland dhinaca kale suuqyada aasiya ayaa hoos u dhacay talaadadan iyadoo maalgashayaashu ay ka walaacsan yihiin go-aanka madaxweynaha ruushka valadimir putin oo uu ugu diray waxa ugu yeeray nabad ilaalinta gobolka ruushka iyo ee ka tirsan dalka ukrain taasoo dhalisay cabsi ah in duulaan ballaaran oo ukrain ah uu halkaasi ku wajahan yahay khabiirka madax bannaan ee qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqul insaanka ee jamhuuriyadda afrikada dhexe ayaa sheegay in dowladda iyo xulafadeeda ruushka ay joojinayaan ay joojiyaan carqaladaynta baaritaanadooda iyo abegeste oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa sheegay in ciidamada dowladda iyo calooshood u shaqaystayaasha ruushka ay ka hortagayaan gelitaanka baarayaasha qaramada midoobay waxaana la rumaysan yahay inay mas-uul ka yihiin ku dhowaad kalabar xadgudubyada xuquuqda aadanaha ah ee halkaasi ka dhacaya iskahorimaadyo ayaa weli ka socda baadiyaha jamhuuriyadda afrikada dhexe halkaasoo ciidamada qaranka iyo calooshooda ushaqaystayaasha ruushka ay baacsanayaan fallaagada weerartay caasimadda bangow sanadkii hore duhur wanaagsan ah mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan dhallinyaro ku dhaqan magaalada boocame ee gobolka sool ayaa sheegay inay jirto baahi xoogan oo ay u qabaan in loo sameeyo xarumo ay kubadda cagta ku cayaaraan waxaanay sheegeen inay taasi wax ka bedeli karto hanka dhallinyarada ee kubadda cagta magaalada cabdikariim olol ayaa warbixintan soo diray
dhalinyarada deegaanka boocama ee gobolka sool gaar ahaan kuwa ciyaaraha ciyaaro ayaa sheegay in dhibaato ay ka haysata dhanka ciyaaraha degmada buucamaya waxaa ka jira dhowr iyo toban naadi kuwaasoo isugu jira heerka koowaad ilaa heerka ugu hooseeya ee ciyaaryahanada ciyaaryahannadan ayaa waxay sheegeen in garoomada wanaagsan ee magaalooyinka kale ku yaala aysan lahayn magaalada sidoo kale waxay sheegeen inay u baahan yihiin sidii loo tayayn lahaa ciyaaraha iyo dhallinyarada goobaha ay ku madadaalato degmadani ayaan sidoo kale lahayn roogaga cagaarka ee dhallinyaradu ay ku ciyaaraan oo ay kusoo batay guud ahaan deegaanada soomaalida qaar ka mid a dhallinyarada degmada boocame ee barnaamijka dhallinyarada laanta afka soomaaliga v o a la hadlay gaar ahaan kooxaha ayaa ka hadlay qaabka ciyaareedka iyo xaaladda ciyaaryahanada ay ku sugan yihiin iyo kooxaha ay ka kooban yihiin magacaygu waa shaafic cabdisaaq faarax waxaan ka mid ahay dhallinyarada degmada boocame koox ahaan marka sboortiga loo eego waxaan ku jira kooxda liidada ka ah f c magaalada waxaa ka jira sboorti fara badan guud ahaan haddii la eego kooxaha sero-ada afar kooxood waaweyn iyo afar yaryar oo serobida serosidooyana ilaa shan lix gaaraya baa jira aduu labiiyo toban ilaa toban way noqonayaan kooxaha meesha ka jira dhanka marka laga eego sboorti ahaan dee waa dad kubadii raba inay mustaqbal ka sameeyaan ama degmadooda ama dee gobolkooda ama deegaanada ka horumar ka sameeyaan haddana ma laha wax taageeraa oo sboortigaasu haysto tusaale ahaan dhaqaalaha iyaga iska ururiya uniformka iyaga gata oo waxay iyagu shaxaad iyo ku helaan iyo urursi jeebkooda waa ogtihiin dhallinyaraduna dhalinyaro shaqaysa maaha wadankeena dhalinyaradu shaqo ma hayaan dhalinyaradu degmada joogta majority waxay badan yihiin dhalinyaro waxbarashada ka barata degmada dhalinyaradu waqtiga ay waxbarashada jirto waxa ay doonaysaa inay hesho dhalinyaradu markaa waxay u baahan tahay in la garab istaago oo dhibaatooyinka hadday garoomaha rooga cagaara tahay hadday tahay kuwa ay ku ciyaarto banaanada ciidda oo gobolka sool ka tirsan markaa dhalinyaradu baahiyaad badan bay u baahan tahay hadday noqoto dhanka xirfada tareeninka ama macalinimo dhalinyaro way jirtaa kubadda ciyaarto waaweyn oo khibrad u leh inay tababaraan laakiin waxaysan lahayn kooxdu ma laha meel ay ku abtirsato si ay iyadu isu garab istaagto cabdixakiin axmed maxamed waxa uu ka tirsan yahay kooxda onkod ee ka ciyaarta degmada boocam ee gobolka sool cabdixakiin ayaa sheegay in ciyaaryahanadooda dhibaatada ugu badan ay tahay inaysan haysanin goobo ay ku ciyaaraan cabdixakiin ayaa sidoo kale sheegay inaysan jirin wasaarad taageerta ciyaaryahanadooda ama cid wax la soo gaadha qalabka iyo garoomadii meel loogu asteeya ay ku ciyaaraan sboort ka tirsan degmada boocame gaar ahaan gobolka sool waxaanu nahay waxaan ka tirsanahay kooxda unkad aad waxaan uga cabaanaa dhallinyaradu haddaanu nahay sboortiga degmada waxaa aada cabashadeedu ay tahay dhaqaale ahaan aan is jirin wax gacanta haddeer sboortiga degmada ku haya waxaa kaloo ka cabanana hadday dhahay qarashaadada kabo radbeel wax kasta ay tahay iyadaan cid aada ugu taxaluqaada aysan jirin gacanta ku haysa waxaan kaloo ka cabananaa garoomada iyagoo ka tirsan garoomada aada iyo aada aanu uga cabaano cidda iyo cidina oo aada markaa waxaan codsiga aan ka dhimaynaa meesha waxay tahay inaan garoomada aadna lagu qabto iyo sboortiga haddaan nahay degmada boocame in si aada iyo aada u fiican naloo gudbiyo oo aanu ka helo gacanqabasho aada u fiican jiraan wasaarada idin caawiyey ama idinka taageertay sidaad nidaam kooxeed u samaysan lahaydeen maya hadeer weli waxba haydaa iyo waxa nidaamana caawiyey ma jirto ama dowlad ha haataan cid ka haato hadeer gacanta lagu qabatay ma jirto laakiinse dhallinyaradu unbaa meelaha iska marmarto shaxaad iyo waxa ku hesha unbay haddee dhallinyaradu ku qabataa waddanka iyo garoomada ma jiraan idinku is-abaabul aad samaysaan oo deegaanada kale ay aad tagtaan haa asbaab badan baa jira anigu is-abaabuley oo garoom aan tuulooyinka kale iyo tagnay iyo magaalooyinka oo aan aada anagu maarata waxaan ku kacnay oo dhallinyarada in sboortiga aanu ku dhaqaaqnay baa jira laakiinse waxqabad aada fiican baa rabnaa inaanu laga qabto sidoo kale abshir cabdiraxmaan waxa uu ka mid yahay sidoo kale abshir waxa uu ka mid yahay kooxda daljir ee degmada boocama ka dhisan abshir ayaa ka hadlaya dhibaatooyinka dhanka garoonka ka haysta iyo waxyaabaha caqabadahani sidii looga gudbi lahaa iyo fariinta uu ka hadlayo
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa abshir cabdiraxmaan yuusuf waxaan ahay laacib ka tirsan kooxda daljir ee degmada boocame gobolka sool dhinacyo badan bayna ka dayacan yihiin ay ka mid tahay dhankii garoomada dhanki waxaa weeye agabka kooxaha iyo qalabka sportska lagu ciyaaro hadday kubadaha tahay hadday tahay drayska iyo labiska la xidhanayo kubadda lagu ciyaaro dayacaasoo dhan baa ka jira mana helaan wax caawimaada oo dhinac kasta ama degmada ha ahaato ama ha ahaato gobolka sool ha ahaato gudoomiye sportis oo shaqeeyo degmadu ay leedahay oo hadeer magaranaysa ay u fiirfircoon oo u xeeldheer wuu jiraa laakiin wuxuusan helin xiriirkii tooska ah ee rasmiga ahaa ee uu ka heli lahaa gobolka taasina waa meelaha aanu ka dayacannahay garoonka hadeer maalan kubadda lagu ciyaari jiro kale waa dhagax waa ciid male ma dhisna oo kubaddu markay haddii la laadoo kale way fogaanaysaa aad waxay noqonaysaa in waqti badan ay qaato lagu maqnaado garoonka dhismu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay gool iyo roog buu u baahan yahay in la calaamadiyo si aan loogu soo durkin oo dee dadka dhulka way boobaaninta badan si aan garoonkii degmada loo boobin ee dhallinyarada mustaqbalka u hari lahaa dayacaasoo dhan baa jira cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood
mahadsanid cabdikariim haatanna dhegaystayaal waxaad nala dhegaysataan heestan
nafadhalad ayaan yo hilucaana iyo wiil la iyo wiil nafadhalad ayaan yo hilucaana iyo wiil la iyo wiil wiilkii lagu nastay lagu negaadey lagu nastay lagu negaadey wada jire nabadgala wada jire nabadgala allahayu inaga yeel allahayu inaga yeel wada jire nabadgala wada jire nabadgala allahayu inaga yeel allahayu inaga yeel naxdinbelo inaga uu aan soo marin nafadhaladayaan iyo ilucaane iyo wiil le iyo wiil nafadhaladayaan iyo ilucaane iyo wiil le iyo wiil wiilkii lagu nastay lagu negaadiyey wiilkii lagu nastay lagu negaadiyey wada jire nabadgala wada jire nabadgala allahayo inaga yeel allahayo inaga yeel wada jire nabadgala wada jire nabadgala allahayo inaga yeel allahayo inaga yeel
duhur talaadaha wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan gabdho isxilqaamay oo ku dhaqan magaalada qardho ayaa hirgeliyey xarun ka shaqayn doonta inay u gargaarto dadka baahiyaha gaarka qaba iyo waxbarashada gabdhaha arrintan ayaa waxaa soo dhoweeyey bulshada magaaladaasi ku dhaqan yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixintan soo diray magaalada qardho gabdha aqoon-yahana ayaa hirgeliyey xafiis cusub oo ka shaqayn doona arrimaha bulshada si gaar ah xafiiskan ayaa uga shaqayn doona taakuleynta dadka qaba baahiyaha gaarka ah iyo u qareymidda waxbarashada haweenka xafiiskan oo u qareymi doona bulshada magaalada ayaa furitaankiisa waxaa ka qayb galay maamulka gobolka ururada haweenka siyaasiyiin dhalinyaro waxayna ku boogaadiyeen gabdhahan aqoon-yahanka ee wax u bartay dalka in xafiiskan u qareymi doona dumarka ay ka furaan magaalada oo noqonaya xafiiskii ugu horreeyey ee yeeshaan gabdho isku tagay sacdiya siciid maxamed oo ka mid ah gabdhaha ku bahoobay ururka hage ayaa sheegay inay u mahad celinayaan qof walba oo ka qayb qaatay in xafiiskan ay ugu shaqeeyaan bulshada waxaan maanta halkaan u joognaa kamida ujeedooyinka u joogna waxaa ka mid ah soo bandhigidda xafiiskeenna iyo sidoo kaleeto inaan u mahad celino dadyowgii na soo garab istaagay ay ka mid yihiin maxay haytay musharax xildhibaan axmed mire sidoo kaleeto maami sahro iyadoona oo dhiirigelin na siisay haddaan nahay gabdhaha degmada qardho jooga hadda iyo ururka haga ahaanba runtii sidoo kale axmed mire waxaan ugu mahad celinaynaa garab istaaga uuna siiyey iyo noloshaan quruxda badan maanta aan joogno inay noo hirgasho taageero weyn naga siiyey waxaan leenahay jasaaka allahu khayr waxaan leenahay aad baan u mahadsan tahay qaar ka mid ah haweenka magaalada qardho dhallinyarada aqoon-yahanka ah ayaa docdooda boogaadiyay gabdhahan isku xilqaamay ka shaqaynta arrimaha bulshada
gabdhaha waxaan ku dhiirigelinayaa inay ka qayb qaataan horumarka magaalada ka socda gabdho aqoon-yahana qaybaha kala duwan oo maaragtay ka shaqeeya magaalada waxaa laga rabaa marka inaad u qareentaan dadkeenna gaar ahaan dadka jilicsan waxyaalaha in ku jira ajandayaasha ama aad ka shaqaysa waxaa ka mid ah waxbarashada waxbarashadoo kale inaad maaragtay danta dadka dayarta ah oo aan iska bixin ka waxbarashadoo kale inaad u qareentaan inaad ka qayb qaata horumarka magaalada daafurka ururka hade ee xafiiskan maanta ay fureen idin soo dhowaynaynaa ururka hage boqolkiiba boqol aad baanuna xafiiskan ugu faraxsannahay dhammaantoodna kasoo qaybgalayaasha kulligoodba waxaan leeyahay waad ku mahadsantiin imaatinka iyo kasoo qaybgalka maadaama anagu aanu haween isla nahay gobdhaha gobdhaha kanbaha wadaag aanu nahay ka wasaarad ahaan kuna faraxsannahay shaqada ay hayaan nin oo bulshada u hayaan shaqooyin badan bay xataa annaga ka wasaarad ahaan nala qabteen meelo badan baanuna ka wada qaybgalnay
madal ka mida madalaha ugu quruxda badanoo laysugu yimaado baynu galabta joognaa waana dahafurka xafiiska ururka hage oo runtii muddo badan hadda soo shaqaynayay oo howlaha u taagan yahayna ay muhiim iyo kow u tahay uqareemidda haweenka awoodsiintooda hadday dhan bulsho tahay hadday dhan siyaasadeed tahay waana waxyaabaha muhiimka u ah bulshada inay horumarto maadaama ay lafdhabarta bulshadu ay tahay haween in madalo noocaana ama ururo noocaana ay hirgalaan oo la asaaso oo hawluhu u istaagaan inay in badanoo bulshada ka mid ah ay saacidaan runtii waa bogaadinayaa waana soo dhowaynayaa waxaan leeyahay ilaahay waxa weeye miisaankiina xasanaad aidinku daro ugu dambayntii gudoomiyaha gobolka karkaar cabdi siciid iyo weliba gudoomiye ku-xigeenka degmadaasi ayaa fariin u diray gabdhaha kale ee aqoon-yahanka ah ee waxbartay iyagoona ugu baaqay in sidaan oo kale ay u taakuleeyaan dadka jilicisan
intaa un baan anag kusii darsanayaa fishinkiina iyo maragta waa ujeedaa ilaahay idinku guuleeyo horumarka aad doonaysaan dadka aqoontale inay is urursadaan ay mujtamaca wax ka bedelaan aad baa loogu baahan yahay haddii saddex qof meel ku kulanto aqoon leedahay fikir leedahay oo maaragta qorshe iyo brograam leedahay wax badan bay bedeli karaan hal qof baa wax bedeli karaa idinku waxaad tihiin gabdhihii dalka wax u bartay kusoo koray garanaya wacyiga alxamdulilah rabbilcaalamiin is urursaday isu tegey networkingkiinaasi faa'iido badan buu keeni doonaa insha allah organisationka xagee la yidhaahdo oo runtii muddo soo jiray waa ku faraxsannahay maanta in xafiis ayaw gaar u leeyihiin inay hadal ka furtaan hage runtii macno badan buu samaynayaa wax badan buu ka tarjumayaa waxaa la rabaa arrimaha bulshada oo dhan qaybaheeda kala duwan inaad ka shaqaysaan haddii alla yidhaahdo yuusuf maxamuud v o e bosaaso
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan
bandhiga v o e kala soco laanta af soomaaliga ee v o e maalin kasta oo khamiis ah
wararkan iyo warbixinnadan waxay si toosa idinkaga imaanayaan laanta af soomaaliga v o e oo idinkala soo hadlaysa magaalada washington haatanna mar kale aan u leexanno dhinacii heesaha dabacsan codkaasi fanaanada xabiiba xasan tooxo ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahinteenii duhurnimo ee laanta af soomaaliga v o a waxaa idinla socodsiinaysay anigoo ahaa cashe ibraahim aadan intaan mar kale hawada ku soo noqonayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo